halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a si toos u dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa qaarkood iyo barta internetka ee v o a somali com
fiidmo wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa axada waana lix iyo tobanka bisha disembar sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta dowladda federaalk soomaaliya cabdifataax ibraahim geesey oo maanta xilkaasiis ka casilay kadib markii sida uu sheegay dowladdii ku tarsanaa ay afduubtay doorashada maamulka koonfur galbeed soona xidhay mukhtaar roobow abuumansuur in la farageliya maamul goboleedyada gaar ahaan maamulka koonfur galbeed in la afduubo doorashooyinkiisa in shuruucdii dalka iyo dastuurka la rabo in la hareer maro oo qaab keligiis talisnimo ah lagu dhaqmaayo markii aan arkay ayaan go'aan gaaray inaan iska casilo xilkaas waxaa kaloo aan idiin haynaa shirka madasha aragti wadaagga maxadka heritage ee ka socda dalka jabuuti oo maanta lagu soo bandhigay dooda ku saabsan qadiyadda somalilan
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyadii wicitaanka dhegaystaha iyo dhaqanka iyo hiddaha iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka dibadbaxayaasha faransiiska oo toddobaadkii shanaad oo xidhiidh ah wada mudaaharaad ay kaga soo horjeedaan qiimaha nolosha ee sarreeya ayaa sameeyey dibadbaxyo ka degan kuwii hore arrintan ayaa qayb ka ah ballanqaadkii uu sameeyey madaxweynaha faransiiska emmanuel macron horaantii toddobaadkan iyo sidoo kale cimiladu aad u qabow iyo roob badan oo da-ayey dhowr kun oo qof ayaa isugu soo baxay caasimadda maalintii sabtidii shalay isku dhacyo ayaa ka dhex dhacay dibadbaxayaasha iyo booliiska kuwaasoo adeegsaday gaaska dadka ilmada ka keena iyo biyo kulul qiyaastii sideed kun oo booliis iyo afar iyo toban gaadhi oo ah kuwa gaashaaman ayaa la geeyey goobaha dibadbaxa si looga hortago in dib loogu celiyo dibadbaxyadii hore ee rabshadaha isu bedelay iyadoo dibadbaxayaashuna ay bilaqaysteen bakhaaradii goobta kaaga dhowaa maraykanka ayaa sabtidii shalay sheegay inay soo dhoweynayaan tallaabooyinka dalka bakistan uu qaaday si uu sare ugu qaado wadaxaajoodyada xal loogu raadinayo dagaalka ka soco dalka ay jaarka yihiin ama dariska yihiin ee afghanistan horyaaqida arrintan ayaa imanaysa maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka bakistan cimraan khan uu shaaciyey in dalkiisu qabanqaabiyey wejiga labaad ee wadaxaajoodyada nabadda taalibaanta afghanistan oo qorshaysan inay washington ku qabsoomaan isniinta afhayeen u hadlaya safaaradda maraykanka ayaa sheegay kaasoo lagu magacaabo aan idhaahdee zalmey khalizi islamarkaana ah ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan dib u heshisiinta afghanistan ayaa sheegay in uu la kulmay islamarkaana uu la kulmi doono qaybaha daneeyayaasha ah oo ay daalibaan ku jirto si arrintaasi gacan ay uga geystaan wadahadallada lagu xalinaya khilaafka ka oogan dalka afghanistan
dad matalayay ku dhowaad laba boqol oo dal ayaa soo gebagabeeyey shir cimilada lagaga hadlayey oo qaramada midoobay ay soo qabanqaabisay shirka ayaa la iskula meel dhigay sharciyo dunida ka caawinaya sidii loo maamuli lahaa dadaalada lagu doonayo in lagu dhimo qiiqa hawada ku baxaya ee keenaya in cimiladu kululaato heshiiska oo lagu gaadhay magaalada katowis ee dalka poland kadib laba toddobaad oo wadaxaajooda kaas oo dalalka awood u siinaya in la meel mariyo xeerarkii heshiiskii baris ee dhinaca cimilada michael kurtyaka oo ah madaxa ururka c o p afar iyo labaatan ayaa sheegay in arrintan waddo dheer loo soo maray layskuna dayey inaan cidna laga tegin hase yeeshee dalalka qaarkood ayaa qaba in shirku aanu gaadhin meeshii loo baahnaa marka laga hadlayo daraasadaha sheegaya in cimilada kululaanaysa ay aada uga xawaaro dheeraynayso dadaalada ay dowladuhu ku doonayaan inay wax kaga qabtaan bishii hore daraasad la sameeyey ayaa muujinaysa in cimilada kululaanaysa ay kasii dari doonto tusaalayaasha la soo qaatay ayaa ah dabkii dhowaan ka kacay gobolka californiya iyo duufaanada xoogga badan ee iyaguna sanadkan ku dhuftay meelo ka mid a dalka maraykanka
fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda fiidnimo oo idinka imanaysa washington haatanna aan ku bilowna muqdisho wasiirka howlaha guud ee dowladda soomaaliya cabdifataax ibraahim geesey ayaa maanta sheegay in xilkaasi iska casilay kadib markii sida uu sheegay ay dowladda soomaaliya aftuubtay doorashada maamulka koonfur galbeed sidoo kalena ay soo xidhay mukhtaar roobe oo ka mid ahaa doorashada madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed musharaxiintii u taagnaa waryahayaga caashe ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka magaalada muqdisho kula xidhiidhay cabdifataax geesey waxaana ugu horreyn weydiisay sababta uu xilligan isku casilay ka hor waxaan rabaa inta aan u gudbin sababta keentay iscasilaada inaan halkaan uga tacsiideeyo dhammaan dadkii soomaaliyeed ku dhintay rabshadihii iyo falqaladihii iyo qalalaadkii xamar laga agaasimay ee baydhabo ka dhacay oo uu kamid ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ahaana guddoomiyihii guddiga amniga golaha wakiilada koonfur galbeed xildhibaan cabdishakuur yacquub allah u naxariista aan leeyahay inta ku dhaawacantayna ilaahay ha u booga dhagaan leeyahay haddii aan u gudbo su-aasha aada i weydiisay sababta keentay in aan maaragtay iscasilo waxaa ugu muhiimsan kow waxaan arkay maamulkii ani aan ka tirsanaay oo aan meel ay fariisteen ay go-aan looga gaaray aan jirin in la farageliyo maamul goboleedyada gaar ahaan maamulka koonfur galbeed in la afduubo doorashooyinkiisa dadkana la marin habaabiyo oo dadka la qasbo meel go-aan looga gaaray aan jirin ayaan arkay maamulkii hawshaas ku howlan oo aan ka tirsanaay waxaan kaloo arkay meel go-aan looga gaaray ayadoon jirin in maamulka uu faraha kula jiro in doorashooyinka laga reebaayo muwaadin muwaadiniinta ka mid ah oo musharax mukhtaar roob oo cali ah oo laga reebaayo haddana ka reebis ma ahana haddana isagii lasoo xiray lasoo afduubay meel lagu xiray iyo si uu ku sugan yahay wax uu ku sugan yahayna aanan ka warqabin aan ahay xildhibaankiisa aan ahay maaragtay mas-uulkii maaragtay ee dowladda federaalka soomaaliya u matalayay waxaa kaloo kamid ah qodobada maaragtay iscasilaada sababta u ahayd in la diiday in lagala tashto maamulkaas mas-uuliyiintii kasoo jeeday annagoo ah wasiiradii talaana looga diiday waxaa loo diiday tala xildhibaanadii deegaan kasoo jeeday waxaa tala laga diiday guddoomiyihii baarlamaanka golaha shacabka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ka soo jeeday deegaanka taladiisa la maqli waayey sababahaas iyo sababo kale oo isugu jiray dadkii la caburinayo oo xuriyatul qowlka iyo hadalka loo diidayo waxyaabo aan fiicnayn oo corruptiona maaragtay maamulkii aan ka tirsanayo uu ku dhaqmaayo in shuruucdii dalka iyo dastuurka la rabo in la hareer maro oo qaab keligiis talisnimo ah lagu dhaqmaayo markii aan arkay ayaan go-aan gaaray inaan iska casilo xilkan marka waxaa tahay qof keligii iscisilaadaada maxay soo kordhin kartaa baad isleedahay mas-uuliyadda ilaahay isaaray oo ehelkayga isoo saarteen oo intaasoo qofood iga soo dhex xusheen baan gudanayay mas-uuliyadda ilaahay hortiis aan u dhaartay anigoo ah xildhibaan baarlamaanka federaalka soomaaliya ka mid ah in aan ilaaliyo danta dadka iyo dalka ee aan u dhaartay ayaan gudanayay anigoo ka baaraan degaya in danta dalka dadka aysan ku jirin habdhaqanka maamulka ani aan ka tirsanahay in aan dadka u caddeeyo inaan markhaati ka ahayn dulmigaas ee dadka lagu caburinaayo ayaan go-aan ka qaatay waxaa muuqda habdhaqan dictaatoriyad aan dimuquraadiyad iyo dastuur iyo sharci ku fadhin inuu yahay haddii arrintan indhaha laga sii daawadana waxaan markhaati ka ah oo dadka soomaaliyeed iyo xisbiyada siyaasadda iyo beesha caalamkaba u sheegayaa in xukunka hadda jiro la damacsan yahay xukun maroorsi oo aan doorasho laba kun iyo labaatanka inay dhacdaba aan la ogolayn waxaad markaa ka warantaa hadda waad iscasishay baarlamaankii koonfur galbeed soomaaliyana waxa uu maanta dhegaystay qaar ka mida musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya marka sidee u aragtaa in baarlamaankii koonfur galbeed soomaaliyana uu dhegaysanayo musharaxiintii wallaahi baarlamaanka koonfur galbeed xildhibaanada kulli isku wada damiir ma ahan dad dareensan dhibaatada iyo caburinta iyo xoogga iyo muquuninta lagu hayo waa jiraan dad aan dareensaneyn oo damiirkooda arrintaas tuhunsaneenna waa jiraa labada qayboodba hadda markay dhegaystaan way isgaranayaan culays iyo xoog iyo kushubasho iyo afduub waaye waa culays saaran annagana waxaan nahay mas-uuliyiinta ayaga ka sarreeya xildhibaanadii heer federaal ayaan nahay culayskaas saaran inaan la qaybsanno oo aan ka digno doorashadaas waa la waa la dhegaystay laleeyahay ayada oo dhaawaci banaanka yaallo oo maydkii hadda maalin ka hor la duugay xanuunkiisi uu yaallo dadka la raba in la xukumo oo loo tartamayo madaxtinimada dadka waxay u baahan yihiin in la heshiisiyo ubaahan yihiin waxay u baahan yihiin in la joojiyo doorashada waxbaa la dhegaystay musharaxiin la leeyahay doorashada waxaad ogtihiin waxaa la baajiyey saddex afar jeer waxaana baajisay maamulkii ani aan ka tirsanaa ee maaragtay ee maaragtay dowladda dhexe ee xamar ayaa baajisay markii ay is yidhaahdeen gacanta ayaa markaan waxa idiin soo gashay ay maaragtay ku adkaysanayaan waa la dooranayaa annaga waxaan leenahay doorashadaas ha la joojiyo waxaan leenahay dhegaysigaas ha la joojiyo waxaan leenahay dulmiga ha la joojiyo gurbaan ninkii xada meeshuu ku garaaci lahaa ay u baahantay maxaa ula jeedaa qofkii doorasho aan xur aan xalaal ahayn raba inuu qabto oo qof magacaabis oo aan la dooran soo saaro uu rabo siduu ku shaqayn lahaa laga rabaa maamulka
waagaag dhegaystayaaalkaasi wuxuu ahaa wasiirka howlaha guud ee dowladda soomaaliya cabdifataax ibraahim geesey oo maanta ku dhawaaqay inuu xilkaasi iska casiliyay waxaanu isagoo magaalada muqdisho ku sugan uu u warramayey waryahayaga cashe ibraahim aadan dhegaystayaal waxaan naga xasuusinaya inaan la xidhiidhnay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya si ay uga jawaabaan eedaha wasiir cabdifataax geesey balse waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan dhinaca kalena magaalada baydhabo ayaa maanta xasiloonayd waxaana murashaxiinta u taagan doorashada koonfur galbeed ay bilaabeen inay baarlamaanka maamulkaasi ka horjeediyaan khudbado la xidhiidha barnaamijkooda siyaasadeed mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan inoo haya
xasilooni ayaa ka jirta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo maalmihii lasoo dhaafay mudaharaadyo rabshado wata ay ka dhacayeen dhammaan wadooyinka magaalada baydhabo ayaa furan waxaa sidoo kale la nadiifiyey wadooyinka dhagxaanta la dhigay iyo sheegaga lagu gubo laamiga booyado biyowada ayaa dhaqaya laamiga oo wasaq badan ay ka muuqato is-socodka dadka iyo gaadiidka ayaa caadi ku soo laabtay waxaana furan suuqa magaalada baydhabo iyo goobaha ganacsiga inkastoo xaaladdu ay degan tahay haddana xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay hadaljeedinta musharaxiinta xilka madaxweyne maamulka koonfur galbeed waxaa khudbooyinka jeediyey ilaa saddex musharax oo u tartamaya xilka madaxweynaha koonfur galbeed kuwaasi oo kale ahaa aadan maxamed nuur aadan saransuur dogtor ibraahim macalin nuurow iyo xuseen cusmaan xuseen waxaa fadhiya oo dhegaysanayay khudbooyinka boqol iyo soddon xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed maalinta berrito waxaa hadli doona musharax cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo ambasador sayid axmed inkastoo aan liiska lagu soo darin sheekh mukhtaar roobow cali abu mansuur oo ka mid ahaa musharaxiinta u taagnaa xilka madaxweynaha koonfur galbeed saddex maalin ka hor ciidamada itoobiya ay ka qabteen agagaarka madaxtooyada loona gudbiyo dowladda federaalka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dalka jabuuti waxaa maalintii labaada ka socda madasha aragti wadaagga soomaalida oo ay soo qabanqaabiyeen hay-adda heritage kulanka maanta oo lagu soo bandhigay ayaa lagu soo bandhigaan idhaahdee dooda la xidhiidha qadiyadda somalilan waxaana warbixintan nooga soo diray magaalada jabuuti waryahayaga ramadaan muuse jaamac kulanti wanaagsan madasha aragti wadaagga ee maxadka heritage uga socota jabuuti waxaa aad loogu gorfeeyey doodo la xidhiidha qadiyadda somalilan sidaasi awgeed waxaa halkan ila fadhiya doctor xuseen cabdilaahi bulxan oo ah guddoomiyaha jaamacadda franc fanon university ee magaalada hargeysa sucaad yuusuf odowa oo iyaduna aad ugu dhaqdhaqaaqda xagga ganacsiga haweenka faysal rooble oo ah qoraas soomaaliyeed xaliimo ismaaciil ibraahim oo loo yaqaano xaliime yarey oo ah guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya ee dowladda federaalk ee soomaaliya dhammaantiin aad ayaad ugu intan aad kasoo qayb gasheen doodan aanu kaga hadlayno arrimahaasi anigoo marka hore hadalka siinaya faysal rooble somalilan inta badan waxay ku eedeysaa dowladda federaalk ee soomaaliya inay somalilan barbar dhigto maamul goboleedada kale iyadoo somalilan ay isku aragto jamhuuriyad la soo noqotay waxeedii kadib markii ay gooni uga istaagtay soomaaliya inteeda kale sideed iyo tobankii mee kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii haye faysal waa run horta runtii anigu ma aaminsani in somalilan la garab dhigo dowlad goboleedyada kale because siyaabo badan bay kaga duwan tahay somalilan dowlad goboleedeed ama taariikh ha noqoto ama dhibtii soo gaadhay oo hadda laysku haysto ma xasuuq buu ahaa ma isirtir buu ahaa intaasba somalilan waa u gaar iyo somalilan oo political program ama xab siyaasadeed dooratay oo ah inay soomaaliya isfuraan wixii laisugu yimid laakiin arintaasi aanay weli gundhig aan loo helin su-aashu markaa waxay tahay haddii somalilandina halkaa istaagtay oy leedahay annaga wixayna gaadhay awgeed meeshaa uma soconno dowladdii muqdishona ay leedahay anigaa furahaya dhinacii somalilan ay u dhaqaaqi lahayd horta waa saakana waa ka wada hadalay doctor bulxano aad buu arrintaa ugu dheeraaday waa in loo helaa anigu sidaan qabo xal xal ah sidii ama ha noqoto ha la isfuro anigu mawduuca noox waan ka qoray dalal badan baa jira isfura oo kala taga dalal badan baa jira isku soo noqda intaay arintoodii xaliyaan laakiin soddon sano ilmihii maanta dhashay waa soddon jir kii markaa kuray ahaana kii markaa kuray ahaana maanta waa afartan jir iyo shan iyo afartan marka arrintan lama daawan karo waa inay suun u dhacdaa sidii ay u dhici lahayd markaa qorshaheedii oo tansaakana kaga dhawaajiyey waa in model ama noocii lagu lagu wada shaqayn lahaa ilaa imika gudiyadii la dhisay anugu dhibaatadan arka waxa weeye laba dhinac baa iska soo horjeeday i think waa in dad saddexaad lagu soo daraa annagu kale oo labada dhinacba la hadli kara arrintana dhexdhexaad ka noqon kara laakiin labadii dhinacuni hadday murmaan qof dhexdhexaad oo meesha u kala garqaadaana aanu jirin soddon sanoo dambe inuu kor fadhihi doona marka arrintana waa xasaasi jiritaanka soomaaliya xasaasi u tahay jiritaanka ummadda soomaaliyed geeska afrika xasaasi u tahay anigu weligay maan yaraysan somaliland arrinteeda in la yaraystaana waa khalad
doctor bulxan bal naga waran adiguna qaylin arrintaa wel ta u horreysa i think mushkiladda meesha taallaa waxa weeye somalilan ayadoo niyad sami iyo qalbi wanaag iyo soomaali jacayl ayay u tagtay soomaaliya waxay ka tegeen wax kastoo dowladi ku dhisan tahay madaxweyne ra-iisul wasaaraha baarlamanka in saddex jibaar soomaaliya ay qaadato militarigii magaranaysa kommandarkii booliiskii caasimadii wax walba way ogolaayeen si soomaali meel ay isugu timaado sanad bay qaadatay koob iyo lixdankii ilaa labiyo lixdankii niyadjabkii ka bilaabmay halkaa oo dee saraakiishii ka dagaalantay xaqdarrada iyagoo militari sanharest ka soo baxay oo militari soomaaliya aan la traingarayn talyaanigu muu taleega boliis bay wadaayeen bay wada wareegeen siyaad barrena ku dar boliis bay ragganu waxay ahaayeen rag la soo sanharis ka soo militariga in lagu soo tababaray ayagii waxayyaa ka mid ahaa oo maxaanku idhaa dhowr baa ka mid ahaa cabdi waa ku jiray xasankayd baa ku jiray ansoonasofood marka kuwaasi waxay filayeen wax kale hadday waayaan inay sinaan lagu siiyo ayagii wax loogu daray ma jirto kuwii kalena waa la dalacsiiyey marka halkaa cadhadii ka bilaabantay kolba way isbiirsanaysay waxaa rajo cusub keentay bilowgii markii inqilaabkii dhacay usiyaad bariiro qabiiladaa laga tegaya xaqdaradaa laga tegaya waa la rumaystay kuwii sugaanta iyo kuwii shacabka iyo wixii oo dhan waa la raacay afar sano kadib wixii waxa la arkay inaanay waxba ka jirin way ka sii dartay ka sii dartay ka sii dartay xalimo gudoomiyadda guddida doorashooyinkaa tahay qadiyadan somaliland oo kale marka la eego sideed u aragtaan doorashooyin hal qof iyo hal cod ayaa doonaysaan bal nooga warran arrintaas yes ku qabanayaan arrimahaas qadiyada somaliland anigu waxaan kuu sheega waxa waaye wax kasta waa shuruucda shuruuc caalamiyana waa jira dastuur federaalka waa jira dastuur somaliland ay leedahay waa jira dastuuro dowlad goboleedyadu ay leeyihiin soomaaliyana inta isu timaado waxay ku fiicnaan lahayd ama federaalismka inay qaataan ama koob federaal inay qaataan ama inay kala tagaan waxay tahayba ha noqotee laakiin sida hadda lagu jiro iyo sida ay wax ku socdaan wax qurxoon oon hore ugu soconayna ma ahan somalilan hadda dhibaatada haysato waxa waaye shuruucdii aa hortaagan sharcigiyaa wuxuu leeyahay dowladdu waa inay dowladda federaalka ay heshiiska gashaa aa hortaagan kaas waaye waxa celinaya waxay ahayd marka waraysiga nato xoogiisa inuu ayaga ka yimaado maxaa yeele dadka danta hadda riixaysa oo aad u raba inuu waxhelo waa somalilan waay sacad isbedeladan siyaasadeed dee imikana aad ba kaga hadlaysaan shirkan heritage jabuuti ka socda badan baa jira oo sheegaya in saamayn ay ku yeelan doonaan aqoonsiga somalilan aqoonsiga oo sii baabaa iyo aqoonsigoo soo degdegaba marka sidee u aragtaaba lays odhan karaa arrimahaas oo kale bismillahi raxmaan raxiim horta isbedel wuu yimid laakiin inagu haddaan soomaali nahay hadday tahay somalilan iyo soomaaliya weli lama lama asas karen dib u eegid laguma sameyn si cilmiyasanna looma eegin xagga dowladaha faa'iidadu noo leeyahay khasaaruhu noo leeyahay midna marka eg waxaana si deg degay u socdaan marka waa dadkii waxay noqotay unde mas-uuliyiintii inay wait and see bay ku jiraan even xitaa madaxweynaha federaalka ee farmaajo even xitaa inkastuu shirarka tago dee waxuu dadkiisii kula soo noqday oo kala dhiskas gareeyay baarlamaankiisii iyo sanadkiisii iyo dadkiisii uu leeyahay waxaasaa waxaynu ognahay dee aynu duldul ku maqalnay dekaduu u saxeexay laakiin waxa isaga loo saxeexay ilaa hadda warkama hayno marka horta waxaan odhan karaa dee waxaan waxay u baahantahay waqti bay u baahantahay in la eego isbedelka laakiin labada laba laba siyaabo bay noqon kartaa positive and negative haddaan anigu eego xagga iminka xaaladay ku jirto somalilan infrastructurekeeda aqoonsi la-aanteeda iyo muxuu ahaa dowladiisa etoobiya oo muhiimad weyn siinaysa soomaaliya whatever interest ay ku leedahay waxyaabaha dhici karta waxaa in somalilan fadhiga ka kacdo oo aanay waxba suginaya iyadu dee horumar gaadho oo ummado kale la xidhiidho oo ama siyaabo kale dhaqdhaqaaq inay samayso ayaa ayaa ayaa muhiim u ah
soomaaliya iyo soomaaliya iyo somalilan waa kaasoo maxaan ku idhaa weli xal may gaadhin weli hadalkiiyo murankiiyo waa taagan yihiin isbedeladiina way socdaan isbedeladiina way socdaan wixiina halkiibay fadhiyaan waxaala lama hayo idin wadahadaladii baa istaagay markaa waxaan odhan lahaa xagga xukuumadaha inay wadahadlaan taa waa la isla qaato aakhirka iyaguunba la igmaday inay wax kala u saxeexaan dadkii waqooyaha kuma saxeexi karo marka waxaan anugu ku talin lahaa inta ay taasi ama hadday socoto ama ay taagan tahay in maxaanku idhaa kow madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle waa nin waaye aragtinimo badan leh waa nin muddo badan ku jiray siyaasadda raggii la filka ah xagga siyaasadda maanta dee manaje ma joogaan isagii baa jooga anugu waxaan odhan lahaa inishatiifka uu qaato isaga oo gacan siman wixii ku wada inay horta meel wada meel fog gaari karto wax isku keeni kara waa kaa goor walba ku mashquulkaa arrimaha soomaaliyeed markaa arinkaasi waa wuxuu wax ka qaban karo doorkii anigu aan joogay jabuuti laysugu yimi iyada qudheedu aad iyo aad bay u faa'iido lahayd ta kale waxaan odhan lahaa taa iyadoo socoto isna uu ka qaadan karo siyaasiyiintiina wada hadlayaan waxaan odhan lahaa aqoon-yahanka iyo maxaanku idha odayaashu rool bay
leeyihiindoctor bulxan arinta in loo helo xal waa ku raacsanahay weliba meelaha xalka laga raadinayo ee ah dadka soomaaliyeed runtii waa meesha keliyateen laga fakanayn because sida aan ognahay tan ka goosashada oo gooni isutaagga haddii reer galbeedka marka laga raadiyo qodobo xukumo ayaa jira oo ah dalka reer galbeedku maxaa uu dan ku qabaa dalkaa uu kala goynayo haddii maanta maraykanku inuu dani ka soo gasho somalilan muqadas iyo muqadas la-aan wakhti yar kumay qaadateen sadaran suudaanna waxay ku abuurmatay qolada diiniga ah ee mayaga adag ee kiristanka ah baa bush ku xidhay inuu ilaa wa ilaa kala gooyo hadday rabaan inay taageeraan saasay sadaran suudan ku timid bangaladesh waxay ku timid markii dambe iyada oo bakistan la colaadinayo oo indiya iyo dadkaasoo iswata marka anugu bulxan waxaan aada ugu raacsana waxa weeye quuladeenna hadda diidan gonisudaaga soomaaliya iyo kuwa raacsan labadaba waxaynu nahay shimbiro yaroo ciyaaraya haddii sheekada aynu xagga adduunka u duuno waxaa ka qurux badan in ay sheekadu iyo xalku inaga inaga yimaado dhincu dooni ha noqdo isku noqosho ha noqoto kala tag ha noqoto because waxaynaan diyaar u ahayn bay reer galbeedka iyo etoobiya hadda reer galbeedka inoogaba wakiila ay noo keeni karaan taasna even haddii la isku qasbo sida iminka meelo badan etoobiya dad badan isku qasban yihiin inay soomaali kala fogeyso laga yaabaa in la yidhahda maxamed cabdilaahi farmaajo adaa soomaaliya u dhan ka mas-uula laakiin haddaanay labada dhinac midnimadu ka iman waxaa laga yaabaa in ay tan hadda la kala fogyahay tu ka sii daran ay noqoto marka xalku ha ka yimaado xoogaga iyo haykalada soomaalida
aniga waxay ila tahay dhowr wadahadalaa soo dhacay oo lasoo qabtay badiyaana waxaan u malaynaa inay u badnaayeen labada dhinacba dad labada wada ha- ku ku dhex jirjiri jiray hadalladaasiito Een, waa la arkay in oo wada hadaladii ay ka socon waay mar kastana dadka markaas miiska fadhiya oo wada hadlaaya siday wax u handalgareeyaanay ku xiran tahay siday wax u xakameeyaan siday hadallada u furfuraan siday iskaga xirxiraan hadallada ay ku xiran tahay maadaama lagu feelgaroobay oo ilaa iyo hadda xataa wax la dhihi kara alleele waxaasay ka wada hadleen ay ku heshiin yaa aysan soo bixin horta waxaan dhihi lahaa dadkii hore ha laga bedelo fikiraskaas waa inuusan soo noqonin maxaa yeelay meeshay ka xumeyday ogyihiin meeshay ku dhegan yihiin labada dhinacba aan leeyahay tan kale waa qabaa dad kale oo waxgarada oo soomaaliyeed oo dhexdhexaada inay soo dhexgalaan intii wadan eh, muxuu ahay ajnabiga aan tegi lahayn oo markasta dhexdhexaad noo noqon lahaa hadda soomaalidii kale ictiraaf ma raadinayso somalilan ictiraafay raadinaysaa ayadaa maalij badan shaqo badan ayadaa laga rabaa in ay gasho dhanka kalena dabcan waa laga rabaa laakiin ayaga aan usii badinaa waxaa layiri aan wada hadalno een, aan heshiino waay intaas muqadas waay muhim waaye in la wada hadlo dad qalbi fiicanna ay shirka fadhiistaan oo la wada hadlo ummad kaloo soomaaliyeedna ay dhexdhexaad u noqoto waxaan anigu kusoo gabagabeynayaa si inta ay xaliima tiri uun weeyaan hadalka ku ayaa lagu gunaanadayaa waayo in sidan aan nahay soomaaliyana danu ma aha somalilandna danu ma aha soomaaliya imika somaliland haddii ay xal uun si uun u jir lahayd dee waxaan qeyb bay ka qaadan lahayd xalinta problemka jira ee soomaaliya In- muxuu ahaa inta badanna dadka reer soomaaliya waxayna yidhaahdaan yacni ka go-a ee somalilan go-day baa mushkilaadka faraha badan la keenay waxaa loo baahan yahay markaa in in- in aada iyo aad mustaqbalkii annaga aniga generationkaygii iyo kii ku xigay iyo kii ku xigay iyo kii kusii xigayba inay uun burbur uun ka qayb galaan barh aan la aqoonsanayn iyo barh burbursan ay noqoto taariikhda dadka reer soomaaliyeed waa waxaweyaan ayaan daro marka waa in loo taliyaa waa in een, muxuu ahaa talo wanaagsan la keenaa waa in meelun loo socdaa Een, dadka kale waa in- waxaan maaragtay la kala tirsanayana waa inaan la yarayn wax weyn weyn weynba ayaa la kala tirsanaya haddaad maanta wixii aad doodaydii aad ka dhigtid uun dee wax dhacay oo shalay dhacay oo yacnii ma hagaagayso dadka imika dhibka ku jirana inaan dhibkooda haddii aan la qirin oon la ictiraafinna iyaga laftigooda dhibkii hore dhacay ma ictiraafmayaan marka waxaa loo baahan yahay horta in- intaan xitaa siyaasadba waxba lagu heshiin in horta lagu heshiiyo wixii dhacay in in meel la dhigo dadkii ma- waxaan geystay in meel la dhigo intaas ayaynu ku soo gebagabaynaynaa doodii ku saabsanayd qadiyadda somalilan ee lagu soo qaatay madasha aragti wadaagga ee maxadka heritage uga socota sannadkii labaad magaaladan jabuuti ee dalka jamhuuriyadda jabuuti waxaana doodda igala qayb qaatay docr xuseen cabdilaahi bulxan gudoomiyaha jaamacadda france fanon university ee magaalada hargeysa sucad yuusuf fodowa oo aad ugu dhaqdhaqaaqda arrimaha ganacsiga haweenka faysal rooble oo ah qoraa soomaaliyeed xaliimo ismaaciil ibraahin oo xaliimo yare loo yaqaano iyaduna ah gudoomiyaha guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya ee dowladda federaalk ee soomaaliya tan iyo kulantideena dambe waxaan dhammaantiinba idinkaga teganaa sidaas iyo nabadgelyo aad buu mahadsan yahay ramadaan muuse oo nala socodsiinaya doodaasi uu ku qabtay magaalada jabuuti haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo saare cabdi axmed
kulanti wacan kulligiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan oo aan ku eegi doono xaaladda xiisadda siyaasadeed ee soomaaliya ayadoo horay ay u jirtay mooshin laga keenay madaxweynaha soomaaliya oo ay ku kala qaybsameen xubnaha baarlamaanka iyo sidoo kaleeto guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa xigay xiisad ka kacday kadib markii magaalada baydhabo laga soo qabtay oo la xiray mukhtaar roobow cali abuumansuur oo beri ahaan jiray ninka ku xiga ah madaxa ururka al-shabaab hase yeeshee waayadan kadib markii uu dowladda isu soo dhiibay u tartamaya una sharaxnaa xilka madaxweyne ee maamulka koonfur galbeed taasi waxa ay keentay qalalaasa ka dhalatay halkaasi oo ay ka mid ahaayeen dibadbaxyo looga soo horjeeda dowladda oo xataa dad ay ku dhinteen waxaa xigay war-saxaafadeedyo iska soo kala horjeeda oo ka soo kala baxay wasaaradda amniga qaranka iyo sidoo kaleeto guddoomiyaha baarlamaanka haddaba xiisadda siyaasadeed ee ka jirta dalka iyo kan baarlamaanka dhexdiisa xataa ah sidee xal loogu heli karaa waa qodobka barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan oo uu marti iigu yahay profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamad oo falanqeeya siyaasadda geeska afrika ah kuna sugan magaalada nairobi soo dhowow rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed mahadsanad sahra waata ugu horreyntii bal haddaan ku weydiiye waad la socotaa xaaladda dhowrkii cishe ugu dambeysay iyo weliba xataa bilihii ugu dambeeyey haddii la dhaho toddobaadyadii ugu dambeysay haatan haba ugu sii cakirnaato maxay kula tahay xalka soomaaliya inuu ku jiro wakhtigan hortulaal waxa weeyaan markasta asiladay soomaaliya way soo hagaagaysaa dad baa turantureynaya oo marka runta waxaad moodaa runtii in haddana meeshii ay joogtay meel meel ka xun ama meel udhow inay geenayso xaaladda da iminka taagan waxa weeyaan maamul goboleedyada iyo dowladda iyo xiriirkooda aan fiicnayn doorashada iminka ka dhacaysa koonfur galbeed ee soomaaliya in dowladdu lagu eedeynayo faragelin ba-an inay ku hayso iyo xiritaankii ugu dambeeyey ee ninkan yani layihahdo mukhtaar robow axmed marka midmidkan usoo qaadana waxa weye walaal maamul goboleedyadani iyo dowladdaba waxa weeyaan inay isla shaqeeyaan waxaa dastuurka kumeel gaarka ayaa qeexaya oo marka yani runtii caddeynayo in dowladdu ay la shaqeyso oo micnaha ay kabto oo micnaha ay maarata yani structureka yani ay ka kaalmayso maamul goboleedyada oo waajiba dastuuri oo qaran oo dowladda dhexa saaran weeyaan maamud goboleedna inay dowlad gooni isu arkaan oo ay awood sheegtaan oo isku taagaan xukuumadda dhexena waxa weeyaan waa arrin dastuurka baalmarsan weeyaan oo dastuurka haway haweyrata aan waafaqsanayn ma arkaysid aduu dhibka meeshuu ka taagan walaal waxa weeyaan soomaaliya waxay qaadatay federal system ay qaadata laleeyahay laakiin nin kastoo siyaasi ah oo soomaali ah ama nin kastoo academiga oo soomaaliya oo u ololeeya yani waxaa loo yaqaana federalismka su-aal uu kala hadda ka jaawila ayaa jirta oo ah war federal waad qaadateen noocaad qaadateen ma nooca switzerland aad qaadateen ma nooca america ka jiraad qaadateen ma nooca nigeria ka jiraad qaadateen ma nooca devolved system of governance oo ka jira kenya iyo wadanka botswana inaad qaadateen ilaa hadda lama lama yaqaan nooca ay qaateen waa garta marka waxa runta keenayo confusionka faraha badan oo macnaha maamagooda ay isu arkaan dowlad madax banan inay yihiinba oo ay yani xisiisiin dowladda la samaysanayaan oo ururada caalamiga macnaha isoo gurmanayaan oo abasalaski loogu talagalay in xamar fadhiistaan ay gobolada gobolada wareegayaan marka waxyaabahaasna waxyaabaha keena waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed ayaa jahawareer ku dhacay maartay oo dastuurkoodi dastuurkoodi saxna way ilaaleen dastuur sax oo macnaha waxaan kala qaxayana ilaa hadda lama meelmarinin dastuurkan wuxuu dastuur noqon karaya waxa weye marka ay dadku codeeyaan oo la anfixiyaan waa tahay marka wareerkan waxaad is leedahay wuxuu ka jiraa soomaaliya oo habkii iyo hanaankii federaalka ee loogu talagalay aan si si rasmiya u qaadanin mase wuxuu ka jiraa ayay kula tahay soomaalida soomaaliya oon weli u bisleen xataa in qalalaasihii dhibaatadii soddonka sano lagu soo jiray laga baxo horta labada way tahay mid waxa weeyaan sharciyaddii ummadda lehed ayaa la qaaday oo la laalay dastuurkii taxalaasha ahaa dastuurkana waxaa runtii waa mid ka keenay ummadda inuu isku diraba oo si haadaan kusii kalsida iyo ummadda soomaaliyeed oo ma bislayn ma bisla inay intay fadhiistaan gacmahan madow ee macnaha ku jira intay iska dhaafaan ayaga ay gogol fadhiyaan oo markaa danahooda ay ka wada hadlaan inta badan soomaalida waxay caado ka dhigatay inay yani eeda dusi kaga tuurto beesha caalam laakiin mushkiladda waxa weeyaan waa ummadda soomaalida qudheeda weeyaan taana marka waxay keentay marka dalkii inuu haadaan sii galay keentay tusaale markaan soo qaato ee hadda markiiba yani arrintan daqalaasaha ka taagan baydhaba wax weyn mabahanba in haddii aada loo soo babuunay dowladda mayn ahayn mukhtaar adow waa nin yani horta waxa weeye muwaadin soomaalid weeyaan ha ahaata yani iyadoon ognahay runtii yani waxyaaba fara badan oo runtii yani tacadiyaad fara badan u geystay aynu ognahay ayaa haddana waxay ahayd si xikmad leh dowladda xaq bay leedahay qof kasta oo micnaha inay dowladda soo xirto dowladda xaq bay u leedahay horta ummadku inay gartana loo baahan yahay midda kale waxa weeyaan dalkani waa dal dibheshiisiin dibheshiisiin ku jiro waa dal waxa weeyaan la doonaya in dadka isu keeno waa dal la doonaya micnaha waxa in lasu tanaasulo waa dal micnaha waxa weeyaan yani u baahan si dhiman oo degan in wax loo xaliyo u baahan weeyaan waata brofesor waad mahadsan tahay dhegeystayaal ayaa khadka ku jira si ay barnaamijka nagala qayb galaan dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclaan lahaa inaan u yeero soo dhowow magacaaga ku bilow iyo aragtidaada ku wajahan xalka soomaaliya bismillaahi magacaygu waa jaamac cali maxamuud waxaan joogaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan aniga su-aal ma qabo talaan soo jeedinayaa oo taladeyduna waxay tahay in dadka soomaaliyeed ay ka dharagsan yihiin waxaa loo yaqaano mawshin iyo in la rido madaxweyne ama ra-iisul wasaare oo ay noqonayso dabcan jawaabteedu in haddana mar kale dib loo soo bilaabo dowladdii wax ay ka koobneed marka annaga waa iska yarnahay koley dhalinyaraan nahay laakiin inta aan joognay waa ka dharagsanahay marka baarlamaanka iyo dhammaan guud ahaan xildhibaanada ama aqalka sare ha noqdaano ama aqalka hoose intaba waxaan ugu baaqaynaa inay naga daayaan waxaan la leeyahay horta waa mawshin iyo madaxweyneha la ridaa oo wax alla wixii ka qaldan madaxda qaranka ayaga lafirkooda intay u tagaan ay kala taliyaan ama ay ka weydiiyaan waxa ay qabaan ay tab- tabanayaan madaxduna waxaan ka codsanaynaa laftirkeeda inay xildhibaanada maxaa la yidhahdaa qanciyaan waa ta waad mahadsan tahay laba dhegeysto hadda dib qadka nooga soo biiray magac magacayga waa maxamed baadil axmed waxaan joogaa wadanka jarmalka barsaabka waxaan weydiin lahaa marka hore dowladda soomaaliya oo madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo madaxweynaha ka yahay intuusan doorashada gelin ka hor wuxuu uu ballan qaaday in uu wax walba ku dhamayn doono xal waara iyo wadahadal iyo nabad doonnimo inuu ka bilaabi doono wadanka soomaaliya hase ahaatee hadda waxaad moodaa inay u muuqato in uu muquunis iyo awood sheegasho uu sameynayo oo lagu talfalayo awooddii iyo dastuurkii iyo shuruucdii wadanka ma kula tahay professore inay ay saan kusii soconayso geedi socodkii iyo iyo waddadii dheerada loo soo maray nabadeynta soomaaliya inay saan ay wax ku hagaagayso ma kula tahay madaxweyne farmaajo hadduu ballan qaaday xilliga doorashada uu ku jiray in waxyaala fara badan uu qabanayo hadduu qaban waayo waxa waye wuxuu marayaa kuwa hore meeshii mareen ayuu marayaa hadduu wixii uu ballan qaaday oo ummadda la hor imaaday oo ku dhaartay uu fulin waayo ina ninkan laba sana u dhiman labadaas sana marka had dhamaystahaas ka tago macnaa ani waxaan jeclaan lahaa wax kasta in qaanuunka iyo nidaamka loo raaca yacni inaysan wadanka fawdada gelinin in macnaha waxa weeye wadanka wadan soo kabanayo madaxweynaha marka waxaa le waxa waxa keliya ku badbaadi kara waxay tahay in micnaha dadkani sida keliya laisugu keeni karo waxaa weeyaan in si degan oo xidmad leh loola macaamilo in si deganaansho oo micnaha dibheshiisiina loo galo in waxyaaba fara badan oo micnaha waxa weeyaan waxaa maqan maqaamkii dowladnimo ayaa maqan waxaa maqan laamihii sharciga ayaa maqan waxaa maqan maxkamadii dastuuriga ayaa maqan waxaa maqan dastuurkii dhamaad qaranku yeelan lahaa ayaa maqan marka waxa waxay marka huureynin in si hoosta loo wada hadlo Way.
oo gacmo geli jira hoosta oo loo dhaqayso bal erin jirtay magacaaga ku bilow iyo waxa aad tale iyo su-aal toon aad u haysid inaad weydiisid eh, professor cabdiwahaab dhabta marka laga hadlo soomaaliya laga soo bilaabo ilaa dowladdii cabdiqaasim intii aan wax xasuustay oo soomaaliya dowl- dowlad la soo dhisa aan arki jiray een, dowladda waa dowladdii ugu yara macquulsanada oo aan arko oo xiriirada dabadda iyo maxaa la dhihi jiray een, waxyaabo badan ay wax ka qabatay macadiis badan oo soomaaliya wax hadda inta lagu soo koobi kara maahan laakiin dowladda ayageeda hal rabaa maanta een, in la dumiyo waxa duminaan waxay tahay haddaan aniga wax qaban waayo dad baa waxay u arkaan jeelaasnimo in waxyaabihii ay qaban waayeen wuxuu een, waxyaabihii ay qaban waayeen oo la qabtay een, dabcan waktigiisaaba iska kooban meesha geedbahan uguma bixin waktigiisaaba dhammaan doona waxaa ficnaan lahayd in loo wakti la siiyo Een, aad ayuu umahadsanay dhegeystahaasi waxaan rabay inaan ku weydiiyo maxaa dowladda la gudboon waa garanay inaad tiri shacabka iyo dadka ha ka fekeraan wadankii een, maxaa la dhahay een, qarannimadina ha ka fekeraan oo soomaaliya sidai ay wax ku noqon lahayd dadkeeda ayay la taallaa bal dhinaca kale marka markaad fiiriso dowladda laftirkeeda maadaama hadda awoodda ayada la bidayo maadaama dadka qaarkood xataa ay ka dhaadhacsanta amaba ay u arkaan in awood ay isticmaalayso dowladdii maxaad ayada dowladda laftirkeeda ku dhihi lahayd dowladdu waxaan oran lahaa wadankani wuxuu u baahan yahay dibheshiisiin u baahan yahay dalkani wuxuu u baahan yahay isu tanaasul u baahan yahay dalkani wuxuu u baahan yahay si tartiiba oo xigmadla in lagu wado dalkani wuxuu u baahan yahay shicibka ku nool in la qanciyo dalkani wuxuu u baahan yahay quwadaha shisheeye dalka joogo dad la falgeli karo oo la macaamili karo oo micnaha waxa waa dalkan waa dal micnaha waxa soddon sana kala baabsanaa dadka ku noolaa yacni kala bedeen ummadda ay aada u kala shikasan yihiin yacni wax qaanuun dastuur kalaada aanu jirin ciidan micnaha amni oo qaranka ilaa qaranka hanto aanu jirin yacni waxa weeyaan baarlamaan micnaha hufan oo lasoo doortay oo micnaha shicibka soo doortay aanu aanu jirin marka waxaa loo baahaya marka inay si xigmadda wax ku wadaan oo dib heshiisiin leh oo micnaha dabow ay wax ku wadaan maaragtay taa mid weeyaan midda kale ciidankan amison ee dalka jooga waxaa la gudboon inayna faragelinin gudaha dalka waxa ka socda ayna faragelinin doorashada socota ayna farageli ayna faragelinin waxaa dowladduna aynan la safan dadka tartamayana aysan la safan waxa weeyaan hadda amison yani soo qabashada lasoo qabtay mukhtaar robo micnaha waxa weeyaan amison way diiday way inkirtay yani inay ka dambeeyeen ciidanka amison laakiin waxaa xaqiiqa ah in ciidanka etoobiyaanka amison ay ka dambeeyeen marka waxaa moodaa international commitmentkoodu inaysan hal meel wax wax ka wada keena moodaa maarta waxaa moodaa amison nafta kale inay iskhilaafaysa oo dola- dalooyinka lasoo horjee dalooyinka kasoo horjeeda ay soomaaliya ka wada marka waxaa loo baahan yahay marka dowladdu waxaas inay indhaha ku hayso oo marka ay balance garayso qaabka iyo habka ay u macaamilaysa international community ay la macaamilayso iyo qaabka ay habka u- ula macaamilayso nimanka siyaasiyiinta ee maaqudooda muqdisho ha joogaana ama gobolada ha joogaane waxaa loo baahaya marka in engagegarayso dowladda dadka wax bartay expertiska technicianka ah inay engagegarayso oo micnaha ay la tashato oo micnaha waxa weya walaal yani ay markaa yani ay taa ay siiyaan oo dad ayna noqonin dad ayaga kalagoo tashana ayna noqonin waayo dhegaystayaashan dibciida gale ayaa ku jirta dhinaca gobolka farjiina ee qadra soo dhowow asalaamu calaykum sahre iyo dhammaan kulli waa idin salaamaya profesor cabdiwahaab kulli waa idin salaamaya anigu waxaan rabaa keliya inaan dhaho la- laba walxaatood keliya ayaan rabaa inaan soo jeediyo oo fikirkeyga ah su-aalna ma qabo laakiin waxaan rabaa inaan statement sameeyo horta waxaan ka xumahay e, shacabka soomaaliyeed ee tacsida iyo dhibaatada iyo mashaakilka ay maalin kasta ku jiraan oo cid u damqanaysa aysan jirin madaxweyne farmaajo waa ninka mas-uulka ka ah dalka ee dalka loo doortay xumaan iyo samaan iyo jiho kasta uu wajahana asiga ayaa mas-uuliyadda qaaday dalka waxaan aragnaa marka e, madaxweyne farmaajo runtii inuu inuu shacabkiisa inuu la hadlo uu uu mar walbaba uu uu albaabka gadaashiisa uu maamulka ka haayo ama qalad ha lahaado ama sax ha ahaado adduunkan aan ku noolnahay madaxweyne kasta maalin kasta markay madaxda ee maarkin oo ay dalka ay ka hadlaayaan ama dalka ay dhibaata ka dhacdo at least waxay sameeyaan isbuuci mar ayay dadkooda la hadlaan ama dad ayaga u hadla ayaa jiro ma fahamti marka Mhm.
madaxweynaha ee, ma qabiyo ee, afhayeen sax ah oo shacabka toos ula xiriira isagiina shacabkii lama hadlo marka wuu shacabkii aamus marka waxay qaadeen ha confusion ee marka waxaan kula talin lahay madaxweynaha inuusan albaabka gadaashiisa wadanka ka maamuline uu ama afhayeen samaysto dadka la hadla ama asiga uu hadlo oo waxa uu qabo dadka ka shaafiyo waaya laakiin haddii uu madaxweynihii albaabka xirto ee dadkii siyaasiyiinta ahaa ee siyaasadda ku loolamaayey iyo dadkiina shacabkii ayagoo dhibaataysan confusion lasii geliyo waxaan u arkaa runtii meeshaas inayna marxalad fiican iyo jiha fiican uusan wadankaas ku socon waana mahadsantihin aad baad umahadsan tahay kadro waata dhegeystayaal kale ayaa weli qadka kusii jira profesore n marka bal intaan u gudbin ayaga mid iyo laba ka mida maxay keenaysaa qalalaasa hadda wadanka uu sii galaya haddii aanan la barqabanin oo xal rasmiya aan laga gaarin haddii hadda qalaasahan ama alaan dam alan damin waxay keenaysaa in isqabqabsiga macnaha yani siyaasiyiinta soomaalida ay sii badato in ama goboleedyada iyo dowladda ay sii kala fogaadaan in ajandihii dowladda ay ku talagashay oo horumareed ay ku talagashay muddada afartan sano ay aragto inay qabato in hakad galo in yani waxa weeye beesha caalamka macnaha ay ka adajiidaan soomaaliya xalinteeda muddo far badan ay kusoo jireen in african union macnaha ayaga naftikooda runtii ay runtii ka bididiidaan waxyaaba far badan ay dhacayaan marka een yani xawligii siyaasad dalka lagu nabadayn lahaa iyo maaragtay dibi- dibidiskii qaran ee wadanka lagu waday ayaa hakad galaya marka waana tan keenta soomaaliya markastoo hagaagtaba oo tallaabo qaadaba oo la hadii tallaabo qaada la yidhahdo in dad ay yimaadaan ay turantureeyaan ay kala ay kala dumiyaan oo meesha ay ka timaada ay ku celiyaan marka waxaa loo bahay marka shicibka soomaaliyeed inay ilbaxaan inay isu tanaasulaan inay fadhiistaan in dadkooda u turaan in macnaha waxa weeyaan ay dhahaan inaaf is inaaf fatiyeysaan dalkeena isaan kusoo wadnay arrintaan ma shaqaynayso marka waa inay wax shaqayna marka ay keenaan maaragtay dhegeysta ayaan jeclaan lahaa inaan kasoo geliya dhinaca n magaalada muqdisho soo dhowow walaal magacaagana ku bilow waa gabar soo dhowow marka n
saxir aadaan kuu salaamaya adiga iyo baxda v o eda rofesorkana aadaan u salaamaya keliya aniga waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed horta qulubtooda ilaahay isu soo jeediyo marka horeetoole waxyaabaha ma aragtay ee ayaga maqlaayaan oo dhagahooda ku dhacaayana wax fiican ma ahan madaxweynaha ummadda soomaaliyeedna waan ka xumahay in ma aragtay dad ay ka keenaan mooshin calooshood u shaqaystayaal ah oo dantooda keliya ayaga fiirinaya oo aanan fiirinaynin danta dalka iyo shacabkooda xataa tan qabiilkooda ma fiiriyaan waxay keliya ka fikirayaan waxay tahay waa danta ayaga ay leeyihiin oo gaarka ah oo shaksiga ah waayo waxaa ognahay nimanka hadda xildhibaanada ah oo mooshinada keenay qaarkood inay ku inay maaragtay kuraastoodii ay u taagneen oo goobjoog u ahayn ay kusoo gateen nus million dollar iyo one million dollar iyo wax ka badan marka nimankaaseet ayaga ah milyan milyankiyaa ka maqan waxay rabaan inay wadanka foodeeyaan ay qalalaaso geliyaan ayagoo fiirinaya danahooda qaaska ah madaxweynaha ummadda soomaaliyeed waa la dhaliili maxaad karaa, waa ugu la wa- dhaleeceyn maxaad karaa, ugu waxaana- baaqi kartaa xalkaan ka waxaana ku xuntaa eegeyna waa la xalka dhihi karaa zahro waxaana ku xuntaa madaxweynaha waa la dhihi karaa laakiin madaxweynaha inta meel istaago hebel uu sawir la soo galo mooshinaa laga keenaa wax saxan ma ahan dalkaani kana meeshuu maraayo waa loo wada jeedaa meel fiicanoo maraa annaga dhanaa ku nool annagaana joogno teeda kale social mediaha dadka soomaaliyeed waxay ka sameynayaan wax fiican ma ahan ummadaniito meel fiicanay u socotaa waddankeenana kheyr ilaahay hanooga dhigo aad baad u mahadsan tahay brofesor cabdiwahaab waddan sidan oo kaleeto qalalaase intuu galay xaalad adag intuu galay gudihiisa haddana ka baxay oo ka badbaaday oo afrika ku yaalood ii sheegi karta ma jirtaa tusaale ahaan haddaad soo qaadatid horta walaal waxaan kusoo qaadan karaa wadanka rwanda la yihahdo rwanda kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii markay dagaalameen hutuga iyo tusi ay dagaalameen ilaa iyo nus- ilaa malyuun dad dad ayaa la dilay way ka soo kabteen dalkii waa burburay yani ummaddii way is- waa- waa isgowracday ummaddiiba way kala dowday laakiin rag baa helay rag baa helay oo dob- dobolka gamay colkiisii ahaa oo dalkii dib u dhisay oo madii siiyey oo gacmaha isu duway wadanka wadanka la yihahdo mozambique finamo israelima markay dirireen maxaa dhacday wadankii la kala goostay oo micna nusna israelima xukumaysa nusna renama xukumaysa ayaa dhacday ugu dambeyn way isu yimaadeen waa la heshiiyey hadda waxay noqotay wadanka mozambique wadamada imanka ko dhaqaamada afrika kor u socday kamid tahay wadanka angola ad aragta hadda oo wadanka hadda siridi soo saara markii la bederiyo aad arkaysa ninka la sivili jonathan sivili ninka la- la dhihi jiray ee runtii laf uu gashay ku dhowday xukuumaddii yani dos santos yani markii dabooyil waa la heshiisiyey gacmaha lasu saaray inkasta markii waa iskala dilay oo haddana dib duurka ugu noqday haddana wadanka waxaa wadan wuxuu ahaa kal- la kala qoqobi buu ahaa oo runtii qaadan ina south africa xilligii naftakoorka ahayd qaadan ina raashka iyo kubaanka ay taageerayeen marka afrika dagaalo fara badan bay soo martay afrika waxa weeyaan laakiin waxa iminka soomaaliya ka socdo waa wax runtii aada iyo aad looga yaqsado weeyaan walaal fiiri hadda madaxweynaha ku eegayaan heshiisuu galay leeyihin heshiisuu galay eritrea la galay heshiisuu la galay macnaha etoobiya noo noo sheega dadka soomaalida waxaa ka maqan nidaamka qanuuniga dowladda ka maqan war madaxweynaha hadduu xataa heshiis la soo galo yani aday da- aday macanti aday axmed daray masa etoobiya ama ama sayfoka la soo galo heshiis kalo heshiis kastoo gala madaxweynaha baarlamaanka inuu keeno baarlamaanka uu ka doodo baarlamaanka ama uu dido ama ogaado kadib marka asaga loo gudbiyo oo marka qalanku duugo waayo wuxuu hadda asaga la soo heshiiyey heshiis lamaanba waxaa la is-afgarada la yihahdaa adduun waxyaabaha loo xir saaray waxyaabaha loo xir saaray xukuumadaha waxaa kamid a inay heshiisyo calimo soo galaan laakiin marka dambe baarlamaanka ay keenaan war madaxweynaha hadduu heshiiska maanta la soo absamo ka dega oo heshiis soo saxiixa laakiin baarlamaanka uuna keenay heshiis ma noqon kara ethoobiyaankan way ogyihiin Way.
dabadii dadka soomaaliyeed waa inay jahliga iska dhaafaan oo micnaha yani tuunka ay iska dhaafaan oo micnaha waxa weeyaan waxyaabaha la tumisinay iska dhaafaan war madaxweyne farmaajo wuxuu qarsan kara ma laha hadduu qariyana waxaa ma ma ma u soconaysa heshiis ma noqon heshiis heshiis heshiis ma noqonaya ma u soconayaba ilaa baarlamaanka u keeno Ay.
baarlamaanka u ka doodo baarlamaanka u Way.
ansixiya kadib marka isaga qofkii ugu dambeeyay ayaan jeclaan lahaa inaan Right.
siiyo oo qadka ku jira een, ah, dhinaca ee, dalkan maraykanka hadda aan soo geliyay walaal soo dhawow magacaaga iyo aragtida aad rabteen aanala wadaagtid saro magacaygu waa cabdullaahi mar cali cabdullahi washington Eh, waxaan kaa soo wacayaa wadanka koonfurta suudaan Eh, walaal aragtideeda haddii aan ka dhiibto siyaasadda soomaaliya iyo xaaladda hadda soomaaliya ka qarsan waxaan leeyahay horta marka koowaad ilaahay dalka noo dejiyo midda kale en, madaxweynaha iyo ragga talada hadda haya waxaan hawada u marinayaa En, walaalay dalka en, aniga waxaan qabaa in xaaladda wadanka en, dadka lala wadaago aqoon-yahanada oo aqoonta u leh oo dadka taladu ka go'do ee hadda talada wadanka haya ee dadka talada la wadaagaan oo taladu aysan noqon mid dadka dadka talada haya ay keligood isku kooban waayahay aad baan kaaga mahad celinaya professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed adigana sidoo kale waktigaaga aad iyo aad ayaan idinkaga wada mahad celinaya barnaamijkan ka qaybgalkiisa aad baa umaadsanta sar guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal waa naga intaa toddobaadkan waxaana ku eegnay xaaladda xiisadda siyaasadeed ee dalka soomaaliya ka jirta iyo xalkeeda barnaamijka waxaa marti iigu ahaa profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed teenu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
barnaamijka wicitaanka dhegeysta haddaynu intaasi kaga soo gudubno markana kusoo dhowaada barnaamijka dhaqanka iyo hiddaa waxaa inoo hayaa axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal barnaamijkii midkan ka horreeyey sidaan ku soo carabaabay alaaba maansiyahanka soomaaliyeed wuxuu gabadha ammaanaa marka ay qalbiga kaga dhacdo ee uu ku hamiyo amaba ay ka go'do si uu yeelaba inay ooridiisa noqoto mar kale sidaan isla barnaamijka ku soo xusay waxaa jira tilmaamo xagga jirka ah oo hadday gabadhu kulansato ay isku raacsanaayeen inay dhaban leedahay waxaa tilmaamahaas ka mid ah dhexda dhuuban sanqaroorhka toosan suuniyaha buuxa timaha jilicsan ee sugulka ah ilkaha cadcad afka madow iyo sidoo kale laafyoodka iyo saanqaadka miisaaman ee degdega iyo cagajiidka toona aan lahayn waataan idiin wariyey saddex tixood oo arrimahaas markhaati u noqon kara kuwaasoo aan ka soo dhambashay gabayo ay kala lahaayeen yuusuf madoobe ismaaciil mire iyo cali cilmi afyare allaha u wada naxariiste maansiyahanadii haddaba tiriyey gabayada noocaasa waxaa kaloo ka mid ahaa nin la odhan jiray maxamed nuur fadal oo reer waqooyi ahaa sida la wariyena kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii nairobi ku iishay si kalena kuma garatide waa ninkii tirin jiray gabaygii abaalaawe ee ay ku jirtay ka lixiiba baan leeyahay iyo laabta xunshada eh waa waxaa rag igu laacayaa laxam dhaqaaqaay malahayga ina nuur fadal isaga oo ka murugaysan inuu hanan la'yahay gabadh ay isku meel ku soo koreen oo tan iyo dhallaannimadii uu laabta ku hayn jiray ayaa nin xasan la yidhaahdaa gabay ka doondoona maxamedow bal maanta gabayadaadii wax nooga mari ayuu ku yidhi kolkaas buu kuwiisii hore kuma uu noqone wuxuu tiriyey mid hor leh oo meeshii laga hayay uu ku abbaaray tabtii ay soomaalidu hablaha u ammaani jirtay ayuu isna u ammaanay oo tilmaamidda bilicdeeda ugu farayaraystay intaa ka sokowse ararta ayuu si aan toos ahayn wuxuu inagu barayaa dhudi oo ah inantii uu ka ladi waayey in marka hore aanay ahayn tu aad u gaaban oo dhulka ku dheggan dherar ahaan aysan ahayn mid cirka ku toran oo ruuxii la hadal maagaaba uu kor u dhowro isla markaasna aysan ahayn weyd lafaha iyo xididada oogadu ay muuqdaan wuxuu yidhi xasanow dhawaaq gabay haddaad iga dhaguugayso hadduu guur qalbiga kaaga dhaco dheelin baa tahay ee dhadhan ma laha naagaha midii dhoocil noqotaa ee dhulka jiifta lama guursado iyo dherarka qaarkiise hadday dhuuba wey tahayna waa raaxo kaa dhiman meeshiiyo dhallaannimo yartaan anigu dhowraayey dildilada gacmihii iyo shanshada dhumucda loo yeelay dhexda madaga dhaayaha indhaha dhaban wanaaggeeda dhudda qoorta iyo faayahay dhudi ka soo jeedo dhubadqaadka timahaad haldhaa dhalankii moodayso ciri duxura iyo suuniyaha dhibicda waadeeda dhulman wada cad dhoolaha ilkuhu dhayga noo dile maanta gabadha markuu sidaa ugu dheeraaday ayuu malaha wuxuu ka baqay in lagula yaabo oo loo maleeyo inuu ka badbadinayo kolkaas buu ina soo hordhigayaa sawir qurux badan dhudi oo mara saddex qayda ku mariiman dhudi oo boqor dhowr midab leh dhexda ka laalaadisay dhudi oo suuqad wixii ay lahayd gacmaha ka soo buuxisay dhudi oo inta garaaraha sii daysay sida laamaha dhebiga kolba dhan u leecaysa dhudi oo sidaas u shaqlan ma waxaa jira maba jiree nin ay agagaarkiisa soo martay oo mood iyo nool hantidiisa oo idil aan ka bixiyeen waa maya allayleh wuxuu yidhi saddex dhudley dhacdiya dawli dhexed wanaaggeeda waqfiyada gacmaha lagu dhuftay ee saaqa lagu dheehay dhamideedba maantay dirays dheeg isaga yeesho ee ay dhabeelnimo iyo qurux dhuuxa ka iftiinto dhugta kabaha iyo laafyahay dhabal u sii dayso kolkay socodka dhiif uma dhigto eh dhabi sidiis leecdo dhugoo ina rakay dhinac martaa dhiilimaad galaba dhaqan iyo adduun lama hareen dhogorta xoolaada gebagabada isaga oo magaca gabadha soo celcelinaya ayuu ina leeyahay tabta dahabku uu lacagta uga qiimi badan yahay ayay iyaduna dumarka uga qiimi badan tahay aniguna kama seexdo oo siduu maqaar iigu dul waran yahay ayay goor noolba maankayga iyo maskaxdayda ugu negidahay inse aan dhinto ama iyadu ay godgasha mooye lagama yaabo inaan ka haro haddii xataa ay rag kale carruura u xambaarto saa qalbigaygii bay inta la baxday iyadu sida tahay wuxuu yidhi inta dahabku lacag dheer yahay yay dumarka dhaantaaye dhuuxayga iyo feeraha yay dhugi ku laaqnayde sida igar maqaar loo dhigay ii duldhalarregan inkastoy dhallaan yeelato iyo ubad dhawaaqaaya dhimashadu ha joogtee si kale wou dhuursugayaaye dhubsatae qalbiga maanigaa dhugi ka reebaayeen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
waayahay cabdi waxaan intaa ku joojinaynaa barnaamijkii dhaqanka iyada axmed faarax cali daaja waxaanu cabdixakiina ku dhownahay dhammaadka idaacadda maxaynu kaga tanaa dadka waagaaga maxamed cabdi xasan waxaaynu ku gebagabayn doonaa idaacaddeenna si fiidnimo cumral suhuur iyo weliba oo ku luuqaynayo fanaanka maxamed alto tan iyo idaacaddan idaacadda xigta waxaynu leenahay sidaa iyo nabadgelyo
تخجلي يا حلوة لول استعجلي عطشتي قلبي كل يوم تجملي اديني كلمة وسامحيني وطولي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.